halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
aroor suuban dhegaystayaal waa isniin bisha disembar waa saddex sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya saara ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda iyada saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida laba gabdhood oo walaala ah oo soomaaliya oo ku dhintay gobolka ohio labada gabdhood dhintay waxaa la kala dhihi jiray amaal maxamed iyo aniise maxamed laba gabdhood isku dhalashay xigay ahaayeen waxaa weeye amaal baa weyneyd sidaan waran ku hayana baabuurka iyadaa waday takana walaasheed bay ahaydoo waxay u badan u tahay inay fadhiday kursiga kale ee baasajarka hore waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa taariikhdii madaxweynihii hore ee maraykanka george h w bush oo meydkiisa maanta la keenayo magaalada washington baanka adduunka oo mashaariic horumarineed ka fulinaya deegaanada ay ku nool yihiin dadka qaxoontiga ah ee dalka kenya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida labada madaxweyne ee labada dal ee adduunka ugu dhaqaalaha xoogga badan waa maraykanka iyo shiinaha ayaa ku heshiiyey heshiis yar oo hordhaca kadib markii ay ku kulmeen shirkii g twentyga ee ka dhacayay dalka argentiin madaxweyne donald trumpka maraykanka iyo shinjibinka shiinaha ayaa isku afgartay in la hakiyo heshiiskii in la hakiyaan iraahdee qorshaha madaxweynaha maraykanka ee ahaa in uu kor u qaadayo canshuurta ganacsiga ka yimaada dalka shiinaha boqolkiiba shan iyo labaatan madaxweyne donald trump oo ka hadlayay diyaaradda air force one oo ah diyaaradda madaxweynaha ee maraykanka markii ay kasoo kicitimaysay dalkaasi argentiin ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha dalka shiinaha ay ku heshiiyeen is-afgarad hordhaca kaas oo ay weliba isla meel dhigeen in shiinuhu uu iibsan doono ganacsiyo badan oo dhinaca beeraha iyo warshadaha alaabtooda ah halka maraykankuna uu hakin doono canshuurihii uu saari lahaa shan iyo labaatanka boqolkiiba ganacsiyada ee dalka shiinaha ka imaanaya maalinta januari
mas-uuliyiinta gobolka californiya ayaa mar kale hoosu dhigay tirada dadka maqan ee la waayey kadib markii dab labaad uu ka kacay gobolka californiya dabkaasi oo dad ku dhinteen ayaa la sheegay markii hore inay maqan yihiin sagaal iyo afartan qof halka ay iminkana mas-uuliyiintu sheegeen in dadka maqani ay yihiin shan iyo labaatan qof mas-uuliyiin u hadlay kooxda debdemiska ee gobolkaasi ayaa sheegay in dadka dhintay tiradoodu ay tahay sideed iyo siddeetan qof iyada oo la sheegay in dad gaadhaya toddobiyo labaatan kun oo qof oo deganaa xaafadda loo yaqaano baradise oo ku taala waqooyiga magaalada san francisco iyadana dadkii laga xayiray in ay galaan maalintii jimcihii lasoo dhaafay ayay mas-uuliyiintu sheegeen in dabkaasi uu mar kale ka kacay inta u dhaxaysa baradise iyo ilaa iyo waqooyiga magalia oo ku taala waqooyiga gobolka california dadkii halkaasi laga daadgureeyey ayaan ilaa hadda loo ogolayn inay dib ugu laabtaan guryahoodii inkastoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in dabkaasi haatan khatartiisu ay yar tahay oo aan la iclaaminin wax dambe oo digniina ilaa hadda waxaa la baarayaa sababta dhalisay dabkan cusub ee halista ah islamarkaana ay ku dhinteen sideed iyo siddeetanka qof subax wanaagsan kheertana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka waxaa shalayto lagu aasay laba hablood oo walaala ahaa oo shil baabuur ku dhintay habeenkii axaddu soo galaysay welina waxaa cusbitaalka ku jirta gabadh hablahaasi ka yarayd oo ay walaala yihiin oo iyadana la sheegay in ay baabuurka la saarnayd cumar khaliif oo ka mida ehelada gabdhahaasi laba ka midihi ay dhinteen midna ay dhaawaca tahay ayaa hawshii aaska iyo weliba sida ay waxu dhaceen uga waramay jaamac abuulla jaamac gabdhahaas sida warka aan ku helnay waxay dhinteen adu wakti dambe marka gablahaasu kolley sida igu magaalaha reer guri bay soo booqdeen ay adigu saaxiib ahaayeen caruurta meel kusoo wada koreen marka way ka soo hoyanayeen saddex gabdhoodoo walaalay ahaayeen oo adigu isku dhalashada xigay dee saaka unbaa geeridiisa geeridana loo sheegay shil bay galeen qaabkii shilka u dhacay iyo siduu ahaa iyo kaama siin karo war sugan sababtoo annaga boloiskii wax hadeerto marka uu nala wadaagay oo information oo qaabkii waxu dhacay may jirin meeshana maanaan joogin cumar booliisku faahfaahin badan kama bixin marka laga tago in wadada i seventy one la yidhaahde magaaladiina ku taalo uu shilku ka dhacay wakti dambena ay ahayd koodii iyo soddon iyo shan habeen barkii ay ahayd sida aad sheegtay bal waxaad nooga warantaa allaha u naxariistee magacyada iyo da-da labada gabdhood ee dhimatay iyo gabadha xanuunsan walaalow gabadha dhima labada gabdhood dhintay waxaa la kala dhihi jiray amaal moxamed iyo anise moxamed waa isku dhalasha laba gabdhoo isku dhalasha xigay ahaayeen waxaa weeye amaal baa weyneyd sidaan waran ku hayana baabuurka iyadaa waday takana walaasheed bay ahayd oo waxay u badan tahay inay fadhida kursiga kale ee baasajarka hore gabadha kale aamine maxamed baa la yidhaahdaa iyadu waxay fadhiday gadaal bay fadhiday gabadhaas waa nooshahay cusbitaalka ima taallaa adigu waa dhaawac xaggaa madaxay dhaawac ka gaadhay dee xaaladdu saasay u dhacday waxaa boolisku ay sheegeen in baabuur uu ku dhacay oo baabuurkooda baabuurka ku dhacay uu baabuur badanna ku dhacay xowlina ku socday wax badan oo faahfaahina kamaysan sheegin gabadha la geeyey isbitaalka iyadu dhaawaceedu intuu la egya gabadhaas anugu waan arkay way shoogsanayd oo dee gabadh walaalihii la socday weyday oo geeriyooda ogeyd oo ku dhacday gabadh yar oo dee naxdinta intaa leeg la kulantay bay ahayd aada bay u shoogsanayd wayna naxsanayd madaxana nabare dhiiga ayaa kaga yaalay inkastoo dee ina yaray ahayd oo tugtuna ku cusbayd oo kolley ay uusan weli kusoo bixin wax badan ku qarsoon yihiin laakiin waxaan arkayay madaxa halkaa wejiga oo nabare dhiig lahoo runtii balballaarana ku yaaliin ayaa aniga ii muuqanaysay wixii hoosta jiraana warbixinteed kole dhakhtiirtu bay la tacaalayso baaris warbixin keeni doontaa bal nooga waran maadaama ehelka aad ka mid tahay waa la dareemi karaa waarid culays intaa leeg uu ku yimid oo ilmahoodii sidaa dhaqsaha ay ku waayeen xaaladda waalidka hadda waa sidee wallaahi int waxaad dareemaysa un baa meesha ka jiray kerin naxdin le waalidii ku timid oo caruurtoodii ay waayeen xaaladaasu xaalad dee inkastoo dad iimaan lay ahaayeen oo dee qadarta rabbi dee waxa ku samirsan haddana way way dareemaysaa culays badan baa saaraa oo aada muruga ah annaga iyo iyagiiba iyagu waxba nooga sbadaan kulli wixii kale ee ama muslimah ama soomaaliya meesha qof kastoo warkaa maqlay arrinni waxaa weeye aada naxdiinteeda uleeda murugeeda uleeda culayskeedala bay ahayd samir iimaan allaha ka siiyo adinka jaaliyad ahaan marka ay shilalka noocan oo kala dhahaan culays intaan la-eg uu yimaado dabcan waan garan karnaa wax qoys ka ballaaran baa yimid maxay jaaliyadda colombos iyo soomaalida meeshaa degani falaan hadda oo kale wallaahi kolley annaga intii karaanka iyaga awoodayadu waa iska kooban tahay waxaan samaynay gurmad aanu bal aanu gabdhaha meydkooda ku raadinayno kusoo helnay waanu aanu sabalinay inaanu qalqaalino si qaabkii loo aasi lahaa waxay ahayd habeyn axadu soo gelayso saakoo axada oo aad ogtahay xabsiyanu xidhan yihiin hawl badan baanu galnay waxaanu teergaranay inaanu isla maantaba aasino ilaahay dadaal dheer kabacd ilaahay waa nagu guuleeyey gabdhii waa soo qaadanay masaajidkaan la nimid halkaasa waxa weeye waajibaadka islaamka uu lahaa ay gabdhihii lagu mariyey oo hadday dhaqitaankoodii hadday kutukashadii hadday ahayd in ducadii intaba loogu sameeyey shaawacow markaan qaadnay waxaan geenay qabuurihii baan geenay aakhirkiina waa aasnay halkaasaanu gabdhihii ku sagoontinay allah u naxariisto faamiligii uu ka baxday ilaahay ka qaadayna waxaan u ducaynay badel khayr qaba iyo cawrqeeb ilahay uu ka siiyo iyagana naxariis jam ilaahay siiyo oo ilaahay ku jaseeyo ameen kaasi wuxuu ahaa cumar khaliif oo ka mid ah ehelka amaba qaraabada qoys ay ka geeriyoodeen laba hablood oo soomaaliya oo walaalo ah oo shil baabuur ku dhintay habeenkii axaddu soo gelaysay hablahaasi oo la sheegay gabadh saddexaad oo walaashoodu la socoteen inay haatan cusbitaalka ku jirto wuxuu warramayay jaamaca buulla jaamac oo xalayto khadka telefoonka ee magaalada colombos kula xidhiidhay
aroor suuba dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada washington ayaa maanta isku diyaarinaysa qaabilaadda meydka madaxweynihii hore ee maraykanka george h w bush oo laga soo qaaday gobolka texas si loogu aasimo caasimada maraykanka ee washington d c maalinta arbacada ee soo socoto warbixin ka hadlaysa taariikh nololeedkii madaxweyne george h w bush waxyaabaha lagu xusuusan doono iyo geedi socodkii siyaasaddiisa waxaa inoo diyaarisay sahre ciilanur george w bush wuxuu soo qabtay xilal aad u badan oo ay ka mid yihiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeen madaxa hay-adda sirdoonka maraykanka mudano baarlamaan safiir duuliye diyaaradaha cirka ah iyo shaqooyin kala duwan oo uu qabtay qaranka maraykanka waa kan cabdiraxmaan yebarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a oo inoo soo koobaya taariikh nololeedka madaxweyne george h w bush george harbert walker bush oo loo soo gaabshay inta badan george h w bush waa mid aad u ballaadhan wuxuu ahaa nin dhinac walba ka dhisan marka ay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba george h w bush waxa uu dhashay bishii juun labaiyo tobankeedii sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii sagaashan iyo afar sano ayuu ku dhintay waxa uu ku dhashay magaalo yar oo layidhahdo milton oo ku taalla gobolka massachusetts waxaa dhalay isagaalatiisa senator la odhan jiray prescott sheldon bush iyo hooyadii oo ahayd dorothy walker bush iskuulla brivate ayuu galay jaamacadda caanka ah ee yeel ayuu sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii uu ka baxay oo xaaskiisa barbara bush lafteeduna ay ka qalan jebisay labaatan jirun buu ahaa markii uu dagaalkii adduunka labaad uu galay isaga oo bailot ah oo weliba diyaaraddii uu ku duulay la soo riday oo si dirqiya uu ku baxsaday madaxweyne bush waxa uu geedi socod aad u dheer u soo galay mihnadda siyaasadda waa kan mar kale cabdiraxmaan yebarow oo arrintaasi sharaxaya koob iyo toddobaatankii ilaa saddex iyo toddobaatankii safiirka maraykanka u jooga qaramada midoobay ayuu noqday saddex iyo toddobaatankii ilaa iyo afar toddobaatankina wuxuu ahaa ergeyga maraykanka u jooga waddanka china afar todobaatankii ilaa iyo lix todobaatankiina agaasimaha hay-adda sirdoonka ee c i a ayuu noqday kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ayay ahayd markii hankiisa meeshii ugu sarraysa uu gaadhsiiyey oo uu u baratamay madaxweynenimada laakiin dhinaca jamhuuriga waxaa isaga ka badshay ronald reagan oo markaa madaxweynenimo ku soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii isaguna wuxuu u noqday madaxweyne ku-xigeen kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa siddeed iyo siddeetankii madaxweyne ku-xigeen ayuu ronald reagan u soo ahaa markii reegan ay u dhammaatay ayaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeed siddeetankii uu isagu u baratamay madaxweynenimada wuuna ku guulaystay waxaana uu noqday madaxweynihii koob iyo afartanaad ee maraykanka inkastoo ay dhowaan geeriyootay marwadiisii barbara bush haddana madaxweyne george h w bush waxa uu ka tegay qoys aad u ballaadhan oo intooda badani siyaasadda iyo dhaqaalaha maraykanka caan ku yihiin waa kan cali salaan jirde cali shoombe oo ka mid a soomaalida muddada dheer deganaa dalkan maraykanka oo ka warramaya qoyska uu ka tegay bush wuxuu dhalay lix caruura mid waxa ku dhimatay yeeraano waxay ahayd gabar robin la odhan jiray waa kainankiisii george w bush oo ugu weynaa waa kii isna madaxweynaha noqday nail nail bush wuxuu ahaa baananku ku jiro nin lacag badan ka sameeyey jeb bush barasaa buu noqday waxaa kaloo isaguna gobolka florida barasaa ku noqday waxaa kaloo isaguna jiray marvin oo timamkan kubadaha ciyaaro maamula islaantiisii barbara waxa ay ahayd islaan aad iyo aad qadarin ugula xagga kolka qoysaska iyo laga hadlo iyo korinta caruurta oo waxaabay ahayd ambassitorkii dumarka u qabsaneyd white houseka inay carruurta koriso guud ahaan kolka degto bush wuxuu ahaa ninkaa lagu dhaqanka wanaagsan leh nin waayo araga oo soo shaqooyin aada u tiro badan madaxweyne bush ayay wadamada geeska afrika si weyn ugu xusuustaan socdaalkii uu ku tegay dalka soomaaliya iyo kaalintii uu ka qaatay xilligii adkaa ee colaadda iyo abaartu ku habsatay gobollo ka mid a koonfurta soomaaliya waa kan mar kale cabdiraxmaan yebarow oo arrintaasi ka hadlaya dhinaca geeska afrika haddaan u kaco soomaaliya ayay ahayd meeshii uu george h w bush uu ka hirgelshay wixii loo baxshay operation restore hope ama howlgalkii rajada loogu soo celinaya soomaaliya kadib markii soomaaliya ay burburtay oo dagaallo sokay ka dhaceen oo shaashadaha caalamka dad badan oo saxariirsan oo gaajaysan oo aad u dhimanaya gaar ahaan baydhabo oo lagu tilmaamayey magaaladii dhimashada maalmahaasi uu george h w bush uu ishayn waayey oo uu hormood ka noqday ciidamo dhowr iyo labaatan kun gaaraysa oo qaramada midoobay ay lahayd oo soomaaliya loo diray waxaana ciidamadaas lagu diray ogolaasho uu baxshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii disembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiiyo sagaashankii qaraarkaas oo tiradiisu ahayd toddoba boqol iyo afar iyo sagaashan maraykankuna qayb weyn ayay ka ahaayeen oo mariiniska maraykanka ayaaba muqdisho ka degay kun iyo siddeed boqol iyagoo tiradoodu ay ahayd iyadoo oo uu george h w bushna uu noqday madaxweynihii labaad ee keliya ee afrika qaybteeda sabsaxaara la yidhaahdo ama saxaaraha ka hoosaysa tegey oo isagu muqdisho iyo baydhabo isku maray oo weliba habeenkii uu muqdisho ka degayey ay jireen xabado la maqlayey oo ay qoloyin maleeshiya isweydaarsanayeen madaxweyne bush waxa uu saameyn weyn ku lahaa guud ahaan dunida waxaana lagu tilmaamaa in dagaalkii ciraaq ee uu go'aamiyey uu ahaa dagaal uu guul weyn ugu soo hooyey dalka maraykanka iyo xulufadiisa balse muxuu dagaalkaasi kaga duwanaa duulaankii xigay ee xulufada maraykanku horkacaya ay ku qaadeen dalka ciraaq xilligii uu talada hayey buushka yar oo ah wiilka uu dhalay madaxweyne george h w bush waa kan cali shombe oo arrintaasi sharaxaya waxay ku kala duwanaayeen labada dagaal dagaalkaa hore bushka weyn ee senior bush laydhahdaa uu waday oo ahaa kii sadaam xuseen kuweyt lagaga saarayay wadamada carabta ee jaarka iyo ururka jaamacadda carabta qayb ka ahaa kan dambe de nin wuxuu ahaa doonayay ajando kala wata oo ajando siyaasad isagoo u gaaro wata waxa kaloo admoonaysa siyaasadda xilligii uu bushkii hore haystay raggii siyaasada kula jira waxa ahayn colin powell buu ahaa wuxuu ahaa oo taliyaha ciidanka ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka u ahaa dankuweel oo ahaa nin aan saa u adkayn wuxuu ahaa ninkii runtii siyaasadda arrimaha dibadda hogaaminaya james baker lo odhan jiray oo isna ay ahaayeen nin ay muddo dhan saaxiib ahaayeen senator ahaan jiray ko soo ahaan jiray reer tagsas oo nin carabtana xidhiir la leh marka maadaama uu carabta xidhiir badan la lahaa may ahayn siyaasadiisa siyaasad ay hogaaminayso dalalka carabta ay iska soo horjeedaan kan dambe waxaad moodaysay in ay niman badan oo dee ramsfield iyo raggii caynkaa lahaa iyo odaygii defen madaxweyne ku-xigeenkii iyo qolooyinkaasi ay hogaaminayaan siyaasadda oo isagoo outsiderka ah halka tii hore siyaasadii hore dagaalkii hore admusin madaxweynuhu hogaaminayey raggiisuna isaga siyaasadu leeya ku shaqaynayeen ee siyaasad meel kale ka timid aanay ku shaqayneen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa geerida madaxweyne bush ka tacsiyeeyey dadweynaha maraykanka iyo guud ahaanba caalamka waxaana uu sheegay inuu ahaa nin aan la ilaawi doonin He's a terrific guy, and he'll be missed. And he led a full life, and a very exemplary life too. Wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, waa la tabi doonaa. Doorkiisa hoggaamineed wuxuu ahaa mid dhammaystiran muddadii uu noolaa, waxaana ay ahayd nolol kudayasho mudan.
james baker oo ahaa xogayihii arrimaha dibadda ee xilligii george h w bush ayaa sheegay in muddadii uu madaxweyne bush talada hayey uu dalka maraykanka u qabtay waxyaabo aad u muhiima islamarkaana caalamka oo dhani ka faa'iiday
wuxuu qabtay wax aad u badan waxaanu ku qabtay xirfad aad u heer sarraysa wuxuu aad u yaqaanay siyaasadda arrimaha dibadda aadna waa uu u fahansanaa wuxuu ku guulaystay inuu soo afjaro dagaalkii qaboobaa si nabadgelyo ah madaxweyne george h w bush ayaa kadib markii uu xilka ka degay guud ahaan qaranka maraykanka uu ahaa waayeel talo iyo tusaale loogu tago inkasta oo uu sannadihii dambe la tiicayay gabow iyo xanuunno isbiirsaday waxaana arbacada si heer qarana loogu aasi doonaa magaaladan washington d c iyadoo laga bilaabo isniintan maantana ay dadku meydkiisa ku booqan doonaan goobta la dhigo xabaasha ka hor aad iyo aad ayay umahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warbixintan inooga diyaarisay taariikhdii madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka george w bush oo meydkiisa la keenaya maanta magaalada tan washington
subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatana kenya bangiga adduunka ayaa la sheegay inuu fulinayo mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmooyinka qaxoontigu ku nool yihiin ee dalka kenya mashaariicdaasi ayaa la sheegay inay ku kacayaan lacag gaadhaysa boqol kun oo doolarka maraykanka hase ahaatee mas-uuliyiin ka tirsan mudanayaasha deegaanadaasi laga soo doorto ayaa ku kala fikir duwan mashruucyadaasi la fulinayo warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda gaarisa maxamed faarax shire mashruucan oo toban bilyan oo lacagta dalkani kenya ay ku bixi doonto ayaa duluciisu waxaa lagu sheegay in bangiga adduunka uu ku bixin doono horumarka deegaanada dadka qaxootiga haatan ay degan yihiin deegaanadaas oo kale ah deegaanka faafi koonfurta wajeer dhadhaab iyo legdheera iyo bariga turkaana dalkani kenya dikriin cusmaan rati mudanaha laga soo doorta degmada faafi ayaa gadafka ku dhiftay qaabka loo soo dhiraanriyay barnaamijkan waa la khalday barnaamij si loogu talagalay uma socdo lacagtan qayb ka mid waxay soo gaartay central bank of kenya bishii febraayo muddo laba sano muddo laba sano lacagtii wax lagu hayo wax lagu qabanayo wax nagala tashanayo madax haddii aan nahay madaxdii laga soo doortay deegaanka madaxdii naga horreysay kolley waa lagala tashaday markii la diyaarinayo barnaamijka laakiin markay lacagta timaaday sheekada way isbedeshay marka wax anaga nala sheegay amse nala tala ma ahan waa waxa laga soo shaqeeyo oo diyaar ahaa cabdikariin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in laaya haatan aysan garanayn mashruucyada dadka deegaanka loo sameyn doono marka maadaama qaxootiga ay meesha deganaayeen muddo badan aan meesha ku haynay qaxootiga waxaa la dhahay waxaa ka dhacay dhulkii nabaad guur awaariha bateen dhirtii waa baaba-day xayawaankii waa sidoo kale mad ka guuray programka waxaa ugu talagalay in dhulkii maaragtay sidii uu ahaa nineteen ninety two markii limaana qaxooti in lagu celiyo dadka deegaankina lala tashado loona sheego lacagta horta waxay tahay in loo sheego ummadda wax loo qaban loo qaban doono waxaa la public participation qulooyinka hadda meesha maamulaya waxay kuleeyihiin dadkii degaankii faafi waan la shaqaynaa waa ay la socdaan barnaamijkii marka ummaddii awareystana wax ogsoon iyo wax ka warhaya ma laha marka anigu wiila khaldan yahay qaybta ugu badan ee lacagtan ayaa waxay geli doontaa koonfurta wajeer mudanaha deegaankaasi laga soo doortay maxamuud maxamed sheekh doctor omar oo v o eda sidoo kale la hadlaya waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay mid aan laga hadli karin xilligan horumar baaxad lana deegaanada gobolka waqooyiga bari dalka kenya ay ku tiigsan doonaan lacagtaasi bangiga adduunka oga imaanayso runtii taa iyada aad baan ugu faraxsannahay in ay bangiga dunida uu ugu deeqo lacaga ilaa toban bilyan oo shilin waa tobanka bilyan oo shilin waa boqol milyan oo dollar aad baan ugu faraxsannahay runtii taas iyadaa waa muhiim waxaa kale oo muhiim ay ku tahay in dadkii aanu garab uga noqonay howlaha iyaga mashruucyada iyaga ay isbedel keeni doonaan ayaanu aada u filaynaa oo dhaqaale aada u culus oon la siinin gobolada kale oo waddanka mudane doctor omar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in siyaasiyiinta qaar ay doonayaan inay siyaaseeyaan horumarka dadweynaha la gaarsiinayo iyadoo mashruucanna uu yahay mashruucii ugu horreeyay noociisa ee dadka qaxootiga deegaanada ay degan yihiin si toosa gacanta loogu gelinayo horumarkooda waxaa bay waxaa ka sokeeya bay ayaa lagu dhaqaa ama lagu dadaalaa waxaa la qori doonaa calaa constituencygan idin xisaabay waxaa ka faa'iidaysan doonaa shaqaale boqolaal qof ayaa ka faa'iidaysan doontaa oo goboladanada ka imaadeen oo dadka iyagii ah ka faa'iidaysan doono taa iyadaan anaga dhowrayna waxaa bay waxaa ka shisheeyana bay taa iyada ah ayaanu doonaynaa inaanu u aragno mashruucan faa'iidada ziyaadada ah ballaaran uu keenayo kama doonayna inaan ku laalaano hooyinka orgiga ka wey deegaanka legdheerana waxa uu ka mid yahay deegaanada hantidan haatan wax ka helayo mudanaha deegaankaasi laga soo doorto maxamed hiire caynte ayaa sidoo kale isaguna soo dhoweeyey mashruucaasi maalinta berita xariga looga jari doono wuxuuna ka digay siyaasiyiinta siyaaseynayo
ma rabno brojectka anaga waa taageerayna garab baan nahay boqol kiiba boqol waa taageersannahay arrinta marka ma dooneyna in la siyaasadeeyo nin shaksigo hadda micnaha arrintiisa shaksiga ee loo fulin waayo waa gaarkeed laakiin arrinta iyada ee waxaan rabnaa in la taageero khasatan waxaan la hadlahay xildhibaanada ka imaadeen wajiya south dhadhaab legdera iyo faafi afartaas nin ayay saameyn ku leedahay inay arrinta iyada taageeraan oo mashaariicda iyada ee aan la hor istaagin keliya ilaayo haatan waxaa ka hadlay saddex ka mid a siyaasiyiintaasi waxayna intooda badan ahaayeen kuwo guud ahaan soo dhoweynaya mashruuca balse ka digaya hanaanka mashruuca loo fulinayo shaqaalaha la gelinayo iyo weliba deegaanada laga fulinayo iyo dadka loo fulinayo baahidoodu inay tahay baahi dadka deegaanka si daruuri ugu baahi qabaan maxamed faarax shire v o a garisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal haatan aanu jaleecno dhinacii heesaha aayaha noloshayda waa iyo aayaha noloshaan iraahdo xalimugabaad iyo axmed saki dhegeysi habboon
inayo howla'aanta ma ahaan karaaye warkiyo wadnahu adigay ku tabayaan anigu balaanta ogobay abahayo oy istarex waayo uwa ku ildarane
inayo howla'aanta ma ahaan karaaye warkiyo wadnahu adigay ku tabayaan anigu balaanta ogobay abahayo oy istarex waayo uwa ku ildarane
ahayarugadaydai edaadka caashaqa waxaa unka iga tira waaragtidaadee ayaaniyo nasiibkay ugubani ideeqaay ereygaad leeda naftu aaminaysa
ahayarugadaydai edaadka caashaqa waxaa unka iga tira waaragtidaadee ayaaniyo nasiibkay ugubani ideeqaay ereygaad leeda naftu aaminaysa
ayaxayna noloshan Hee.
intifaacsanayna haye dhexdeygaynu dhiganaa Hee.
aqaro ku tegayna Hee, ayaxayna noloshan intifaacsanayna axdiigaynu dhigannaan aqallo ku tegaynaa ayaxayna noloshan Hee.
intifaacsanayna haye axdeygaynu dhiganaa Hee.
aqaro ku tegayna Hee, ayaxayna noloshan intifaacsanayna axdiigaynu dhigannaan aqallo ku tegaynaa
waa tahay codadka macmacaan ee axmed saki iyo xalimo gabaad dhegeystayaal waxaay u dambeysay idaacaddayada aroornimo oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinaysa hare cidla nuur iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac tan iyo idaacaddeenna duhurnimo ismaqal dambe oo xiise leh baare isku filla dhilwaad qurux ilanaadiga mahoye indhahaygu meel kale miyay eegi karayaan
ixtiraamka gobonimo waxaa tahay in dheer garag ori loo ahaado ubad loo xambaare isku filla dhilwaad qurux ilanaadiga mooye indhahaygu meel kale miyay eegi karayaan
abidayga dheeraan haygaadin meel kale ilankama maarmo aragayga baate ifka laba isaaminay iska doortay qayrkood inaan nahay uliyadeer ogow ayahayga
abidayga dheeraan haygaadin meel kale ilankama maarmo aragayga baate ifka laba is aaminay iska doortay qayrkood inaan nahay uliyadee ogow ayahayga